subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waa aroor sabti ah bisha abriil ee sanadka kuna waa sideed waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya oo ka hadlay taallo la sheegay in loo dhisayo askartii etoobiya ee ku dhintay dagaalkii etoobiya iyo soomaaliya
taallo dad soomaaliyeed ka hadilaysana mana aanan inaan isnadaagalayn mana aanan dhisin mana dhisayno mana aanan hurgisin sii dacayaadku ahay mana maaginu
wax kale oo aad maqli doontaan booliska magaalada toronto ee dalka kanada oo lix qof u xidhay gawaari iyo goobo ganacsi oo la dhacay iyada oo dadka la dhacay ay ku jiraan qaar ka mid a jaaliyadda soomaalida ee kanada qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ururka xamaas ee dalka falastiin ayaa soo dhoweeyey weerarkii lala beegsaday magaalada tal abiib fiidnimadii jimcihii kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawaca tiro israa'iiliyiin ah afhayeenka xamaas cabdilatiif alqanuuc ayaa weerarkaasi ku tilmaamay inuu ahaa jawaab celin dabiici ah oo ku aadan howlgallada ka dhanka ah masaajidka alaqsa iyo dadka ku cibaadaysanaya ee ictikaafaya waxaanu intaasi ku daray bayaan uu soo saaray in howlgalka tel abiib iyo kii ka horreeyey ee dooxada urdun ay muujinayaan awoodda iska caabinta adeega ambulanska amaba gurmadka degdega ee israa'iil ayaa xaqiijiyey dhimashada hal qof iyo dhaawaca dad kale oo ka dhashay weerar ka dhacay tel abiib fiidnimadii jimcihii sida ay sheegayaan wararka ka imanaya israa'iil gaadhiga weerarka lagu fuliyey ayaa la soo xaday waxaana ninka falkani geystay uu ka mid ahaa dadka degan daanta galbeed waxaana muuqata in kaarka aqoonsiga ee gaadhiga saarnaa aanu lahayn qofka weerarkaasi fuliyey helitaanka daawada ugu badan ee ilma isku soo rididda gudaha dalkan maraykanka ayaa noqotay mid aan la hubin jimcihii shalay kadib go-aano maxkamadeed oo iska soo horjeeda oo ku saabsan sharcinimada daawada ilma isku soo rididda ee magaceeda loo yaqaano mifebreston oo si fudud loo heli jiray in ka badan labaatan sano maamulka daawooyinka ee dalkan maraykanka ayaa horey u ansixiyey daawadan sanadkii labadii kun laakiin laba xukun oo kala duwan oo ay daqiiqada u dhexeeyeen oo ay soo kala saareen garsoorayaasha federaalk ee texas iyo washington ayaa xaakiimka lagu magacaabo matthew casmerk oo trump uu magacaabay ayaa amar ku bixiyey in la hakiyo ansixinta federaalk ee daawada ilmaha la isaga soo rido go-aankaasi oo meesha ka saaraya ansixinta dowladda ee tobannaan sano ka hor ay ansixisay go-aankaasi waxa uu yimid daqiiqada kadib markii xaakim lagu magacaabo thomson rice oo uu magacaabay madaxweynihii hore maraykanka barack obama kaas oo ku amray mas-uuliyiinta maraykanka inaanay samaynin wax isbeddel ah oo xadidaya helitaanka daawada ugu yaraan toddobiyo toban gobol oo ay maamulaan dimuqraadiyiintu halkaasoo dacweeyeen si ay u ilaaliyaan helitaanka daawadaasi intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhowaan ayay ahayd markii uu ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed uu goob fagaare ah oo kusoo bandhigayay buug uu qoray uu ku sheegay in loo baahan yahay in buurta karamardha ah taallo looga dhiso askartii etoobiya kaga dhimatay dagaalkii ee dhex maray wadamada soomaaliya iyo etoobiya shacabka soomaalida ayaa aada uga falceliyay arrintan madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar ayaa markii ugu horreysay ka jawaabay su-aashii ahayd taallada la sheegay in laga dhisayo buurta karamardha ee loo dhisayo dadkii etoobiya uga dhintay dagaalkii waxaana uu madaxweynuhu caddeeyey mowqifkiisa ku aadan arrintan xilli uu ka hadlayay goob fagaare ah isagoo sheegay in warkaasi aanu jirin warbixintan waxaa magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida etoobiya kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gata dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed uu meel fagaaraha ka sheegay in la dhisayo taalo lagu xasuustay geesiyadii naftooda ku waayay buurta karamardha dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii dhex maray soomaaliya iyo etoobiya waa siduu hadalka u dhigay abiy axmed ayaa magaalada adhisababa ee xarunta dalka ku daafuray buuggii labaad oo uu qoray uguna magacdaray jiilka isu tegey haddaba munaasabadii buugga lagu daafurayey ayuu ka sheegay dakhliga laga helo iibinta buuggaasi in deegaan walba wax loogu qabanayo deegaanka soomaalida waxaa lagu qabanaya ay tahay taalo lagu xusuusto taalo lagu xusuusto waxa uu ugu yeeray geesiyadii naftooda ku waayey buurta karamardha intii uu socday dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii in buurta karamardha laga dhisayo xilli uu guddoonsiinayay buuggaasi madaxda deegaanada dalka waxa uuna goobtaasi ku guddoonsiiyey madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar nuqul ka mida buugga uu qoray ra-iisul wasaare abiy axmed haddaba arrintaasi ayay bulshada deegaanka siyaabo kala duwan uga falceliyeen waxayna ahayd su-aal markaasi qabsatay baraha bulshada falcelinteeda haddaba madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa markii u horreysay ka jawaabay arrintaasi xilli uu ka qaybgeliyey munaasabadda xuska tacadiyadii deegaanka ka dhacay oo lagu qabtay magaalada jigjiga waxa uuna goobtaasi fagaaraha ka sheegay madaxweyne mustafe mowqif kiisa ku aadan arrintaasi keentay hadalhaynta arrintaasi keentay hadalhaynta ee ah taalada la sheegay in laga dhisayo buurta karamardha ee loo dhisayo dadkii etoobiya uga dhintay dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii waxa uuna yidhi
taallo dad soomaaliyeed bahdilaysana mana aanan inaan isna maaganayn mana aanan dhisin mana dhisayno mana aanan hindisin sidii dacayaad u ahaay mana aanan hindisin mana maaganin mana maaganin egu haddii dhismihii la waayo haddii hindisihii la beeneeyo haddana waa la maagan yahay lama maagano waxaa la maagan yahay guriga mudodoonka iyo soomaalinimada muujinayay in xoogga la saaro dhinaca dhinaca kale dadkii aad gaarudina dad runtii dalkaada gaalada maahay way u islaamahay haddii loo tago laakiin markaa u arkeeyeen fursad siyaasadeed oo la iskaga horkeeno mas-uuliyiinta oo deedna intaa hadalka loo jawaabo jawaabta intay qaadan ku soo taga intaa kuwa danaynaya oo ku diidanayn inay muraadkooda helaan ayay ahaayeen madaxweyne mustafe ayaa sidoo kale goobta ka xusay in haddii taallooyin la dhisayo loo dhisayo dadkii deegaanka u dhashay islamarkaana soo halgamay ee sida ururadii gobonimadoonka ahaa waxaan aaminsannahay taallooyin haddii la dhisi waxaa loo dhisi doonaa waxa aynu xadladda maanta u qabsanay ee tacadiyaa adcay ah kuway ku dhaceen ee kuwii sameeyey looma dhisayo inaan taana idinka jaahiltiro halgamayaashii weliya salaf kuwii onlf kuwii ka horreeyey nasrullah cid walba iyadoo miisaankeedii la siinayo inaynu samayno taallooyinka lagu xusi lahaa inaynu samayno ururkii veteranska dadka la yidhaha xaj cali oo kale oo ilaa iyo dagaalada qabsan ka hordhacay ee generation to generation to sii dhiiba veterans ama kuwii dagaalada ka soo muxuu ahaa joogeen la yidhaha odayaala kuwii inaan samayn aan u soconaaye inaan taariikhdii dib u leerno uma soconno dhanka kale madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa goobta ka sheegay in lacagta ka soo xaroota buuggii madhamer ee uu qoray ra-iisul wasaare abiy axmed ee dhowaan loo qeybiyey madaxda deegaanada dalka oo nuqul ka mida uu soo gaaray magaalada jigjiga lacagta ka soo xarooto loo isticmaali doono goobaha lagu xanaaneeyo dhalinyarta deegaanka ee goobaha madadaalada dhalinta waa siduu hadalka u dhigay
lacagaha buuggii isaga ahaa ee maalinkasohaqaadeen haan go-aansanay lagu dhiso meelaha caruurta lagu xanaanayo danyarta oo magaalada jijira ilaxbuur qabdaha goday oo kale in afar goobood kubad cagta inta la ekaato waxaa la yidhaahdo youth sport centers oo ah meelo beeraha lagu ciyaaro noocyada kala duwan sportiga lagu daawado danyarta ay kaga maarato meelaha meelaha ay wadaxigeyso meelaha dabaasha leh oo ciyaarka lagu geyso oo lagu loo dabaalgeliyo cido badan u furan shacabka ay leeyihiin in lagu sameeyo waana maadaama la qaatay inaad ka qayb qaadata xafladda laftigeeda bultole maadaama dadka ka soo baxa wax bulshada dib u weeye uu yahay ayaan hadda ka caddaynaynaa maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a booliska magaalada toronto ee dalka canada ayaa lix qof u xiday gawaari iyo goobo ganacsi oo la dhacay iyada oo dadka la dhacayna ay ku jiraan qaar ka mida jaaliyadda soomaalida ee canada warbixintan waxaa magaalada toronto kasoo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji
booliska magaalada toronto ayaa shir jaraa'id oo ay shalay qabteen uga hadlay korarka dembiyada la xidhiira dhaca gawaarida iyo goobaha ganacsiga sida farmashiyaha waxay tilmaameen in marka laga soo tago lixda eedaysane ee ay u soo xireen falalkan inay sidoo kale soo celiyeen hanti isugu jirta gawaari iyo alaabo la dhacay oo lagu qiimeeyey hal milyan oo dollar howlgalka oo ay iska kaashadeen booliska toronto kuwa bill york iyo hamilton ayaa lagu baariyey toddoba gaari oo la dhacay laba gaari oo laxaday laba xarun oo ka shaqeeya sarifka lacagaha oo la dhacay iyo saddex iyo labaatan farmashi oo la dhacay bilooyinkii lasoo dhaafay boolisku waxay sheegeen in afar iyo konton farmashi la dhacay sanadkan taasoo afar iyo lixdan boqolkiiba ay korodhay marka loo eego sanadkii hore oo la dhacay saddex iyo soddon farmashi booliska toronto waxay warbaahinta u sheegeen in saddex iyo labaatan gaari la dhacay sanadkan gawaaridaas qaarkoodna loo adeegsaday xilli dhac loo geysanayey ganacsiyada elektroniga kuwa dahabka iyo kuwa ka shaqeeya lacagaha soomaalida degan magaalada toronto ayaa ka badbaaday dhicista loo geystay goobaha ganacsiga laakiin waxay qaarkood ka mid noqdeen dadka gawaaridooda la xaday ama laga dhacay xilli sii horreysay walaala horta gaariga waxaa layga xaday habeen anigoo shaqa ka soo baxan guriga gadaashiisa ku baakibay subaxii markii aan soo kacay oo baan gaarigii waayey markii aan waayeyna waxaan la xiriiray toronto boolis kabacdiina waxay dhaheen naga warsug waan baaraynaa gaarigaaga meesha uu ku maqan yahay riboodkaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugayey muddo bil ah dabcan isla wakhtigaasna waxaan kaloo u sheegay inshuransiga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaa ka jirta markaad gaari wadanaysa inaad bil kaste caymis lacag a dhiibtid si hadhow haddii gaarigaagii ay wax gaaraan ama lagaa xado ay lacagtii kuugu soo celiyaan marka bil ka bacdi booliskii markii baaritaankoodii bil u qaatay waxay igu dhaheen gaarigaas waa la xaday marka kuwa caymiska la xiriir marka kabacdi kuwii caymiska baa lacagtii ii soo celiyey ilaa iyo waagiina gaarigii dee sidaas ahaa uu ku maqnaayo lagu xad soomaaliya way ku jiraan soomaali badana laga dhacay ani gabana aad u aqaano iskolo iskugu nahay gabadhaasaa ku jirtay gabadhaas maaragtaa baabuurkeedii baarkin gelisay maalmahaas dhanna waa lawadaba qalaayo baabuura la dhacaa waa laga wada raayay marka baarkinkii gashatay yoogdelmooley aaday markay kasoo baxday adeegeeda soo dhamaysatay waxayba la kulanta waxay igu dhahda anoo yani baabuurkeyga markaa baarki aan soo baxay aan kasoo baxi tiri anoo ujeeda aan fura isdhahay aan waxaa arkay tiri baabuurkeyga agteeda saas orod lagula maray laba ninaa saarnay tiri oroday igu agmareen markii waa qaracmay tiri way carartay booliiskan wacay tiri booliiskan meeshii igu imaaday anoo shoogsan kadibna maaragta warbixinta u gudbiyey sidii dhibkii ii gaaray bis waxay ka daba warwareegto xoogaa markaa ka daba warwareeg waxay dhahda adig qolooyinka caymiska aa lacag ii soo celiyeen rabshadaha ka dhacaya magaalada iyo sidii wax looga qaban lahaa waxay qayb ka noqdeen ololaha doorashada duqa magaalada toronto murashaxiinta qaar ayaa ku doodaya in la dayacay amniga magaalada oo ay wax ka qaban doonaan haddii la doorto marka laga soo tago dhicista gawaarida iyo goobaha ganacsiga waxyaabaha kale ee murashaxiinta doorashada duqa magaalada ay aad uga hadlayaan waxaa ka mid ah rabshado ay dilal ka mid yihiin oo ka dhacay goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha doorashada duqa magaalada toronto ayaa dhici doonta bisha juun ee sanadkan lamana ogaa duqa cusub ee imaan doona wax uu ka qaban karo dhibaatooyinkan xuseen nuur xaaji v o a toronto
laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimodoonka fanka iyo bini'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawo taako guduuda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadla ah oo ka baxa idaacadda v o a arbacada ha moogaanina madasha haweenka
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington booliska mandiqada waqooyiga ee ireland ayaa ee boqortooyada britain ayaa ka digay in kooxaha mucaaradka ee hubaysan ee mandiqadaasi ay qorsheynayaan weerar ay ka fuliyaan deegaankaasi oo laga xusayo sanad guuradii shan iyo labaatanaad ee heshiiskii caanka ahaa ee loo bixiyey good friday kaasoo lagu soo abjaray weeraradii ka dhici jiray waqooyiga ireland haddaba muxuu ahaa nuxurka heshiiskan muxuuse salka ku hayaa ismaandhaafka siyaasadeed ee ka taagan mandiqada waqooyiga ireland wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray london madaxweynaha maraykanka joe biden iyo wufuud ka socota caalamkaha ayaa kusoo qulqulaya magaalada belfast ee mandaqada waqooyiga ireland si ay uga qayb galaan munaasabada lagu xusayo heshiiska loo bixiyey good friday ee la gaadhay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashankii tobankii bishii abril oo isniinta fooda inagu soo hayso ku beegan heshiiskan oo maraykanku garwadeen ka ahaa ayaa lagu heshiisiiyey kooxihii isku hayay mandaqadaasi oo asal ahaan kasoo kala jeeda qowmiyadaha britain iyo ireland heshiiskan lagu soo afjaray xasilooni darri ka jirtay deegaankaasi oo socotay ku dhowaad soddomeeyo sannadood ayna ku dhinteen saddex kun iyo lix boqol oo qof laakiin weli waxaa socda kooxo yar oo aan qaadan heshiiskaasi oo ciidamada ammaanka ku weerara toogasho iyo qaraxyo ku-xigeenka madaxa booliiska mandaqada waqooyiga ireland ee boqortooyada ingiriiska oo magaciisa la yidhaahdo bobby singleton ayaa warbaahinta u sheegay inuu helay xog sirdoon ah oo ku saabsan weerar loo qorsheeyey in maalinta isniinta ee soo socota lagu qaado goobta munaasabadu ka dhacayso magaalada london dheri waa maxay haddaba heshiiska loo bixiyey good friday maxamed ibraahim herari oo ka faallooda arrimaha britain oo degan magaalada glasgow ee mandaqada scotland ayaan su-aashaasi weydiiyey cabdixaafidow heshiiskan good friday la yidhaahdo hadda la xusayo shan iyo labaatan guuradiisu waxa uu run ahaantii yahay laba heshiis labada heshiis waxa weeyaan mid ay wada galeen dowladda u k iyo dowladda ireland oo ay kala matalayeen ra-iisul wasaareyaashii wakhtigaas tony blair oo u k ahaa iyo berti ahayn oo ahaa ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda ireland iyo badanaa xisbiyada siyaasadda ah ee ka jiray wakhtigaasi waqooyiga ireland heshiisyadan iyo wadahadaladii heshiisyadan keenay waxaa guddoominayey senator george mitchell oo ahaa guddoomiyihii hore ee aqalka sare ee maraykanka xisbiga dimuqraadiga hogaamin jiray heshiisyadani nabad ayay kusoo dabaaleen oo waxaa lagu soo afjaray dhibaatooyinkii ka taagnaa iyo dagaaladii ka socday waqooyiga ireland tan iyo lixdameeyadii mandaqadaasina dowladda hadda ka taagan waxa ay ku dhisan tahay qodobadii ka soo baxay heshiiskan heshiiskan waxaa lagu ansixiyey afti loo qaaday ireland oo dhan laga qaaday sagaashan iyo sideedii bishii may taasoo ahayd markii ugu horreysay cod isku mida laga qaado dhammaanba jasiiradda ireland tan iyo kun sagaal boqol iyo sideed iyo tobankii sarkaalkan ayaa waxaa kale oo uu sheegay inay suurtagal tahay in kooxaha mucaaradka ahi ay sameeyaan qalalaase taasna ay kaga faa'iidaystaan inay waxyeeleeyaan askarta tan ayaanu khibrad u leenahay oo hore u dhacday ayaanu yidhi dhinaca kale waa maxay ismaandhaafka siyaasadeed ee ka dhex xaloosan kooxaha isku haya mandaqada waqooyiga ireland waa kan mar kale maxamed cabdixaafid oo waqooyiga ireland waxaa wada dega dad doonaya inay ku biiraan jamhuuriyadda ireland oo iyaga laga reebay markii ay jamhuuriyadda xornimada qaadatay kun sagaal boqol iyo labayo labaatankii iyo dad iyagu raba inay u k kasii mid ahaadaan oo aan doonin inay jamhuuriyadda ireland ku biiraan dadkani taariikh ahaan oo kale waxay u kala qaybsanaayeen diiniyan waxaa jiray inta doonaysa inay jamhuuriyadda ireland ku biirtaa waxa weeyaan ama ay u badnaayeen madhabta katoliga ee diinta kiristaanka inta u k rabta inay kasii mid ahaadaanna waxay u badan yihiin ama ay ahaayeen madhabta brotestanka ah isla diinta kiristaanka guulaha la taaban karo ee heshiiskan hadda loo dabaaldegayaa uu keenay ayaa waxay ahayd in dadka waqooyiga ireland oo kale ay firaaqo u helaan inay kala doortaan dhalashooyinka ay qaadanayaan oo haddii ay doonaan ay qaataan dhalashada irishka amabata britishka ama ay labada dhalashee labada wadanba ay mar wada haystaan waxaa jira xisbiyo siyaasadeed oo iyagu aan ahayn kuwa waaweyn laakiinse heshiiskaas kasoo horjeeda welina sii wada amaba jabhado yaryar oo weli sii wada dagaaladiiyo gacanka hadalkii oo doonaya inay ama xoog kusii joogaan hadday noqoto qolada brotestanka wadankan kula sii jiraan amaba haddii ay yihiin kuwa katoliga ahna ay sii wadaan weerarka amaba gacanka hadalka ay doonayaan inay ku helaan ireland oo xoog ku midowda khatarta laga soo sheegay kooxahana mucaaradka ah ayaa kaliftay in dowladda britain bishii aynu soo dhaafnay ay gaarsiiso khatarta in weerar argagixiso ah dhaco heer sare taasoo macnaheedu yahay inay u badan tahay in weerarkaasi la qaado bishii februaayo ee sanadkan sarkaal sare oo ka tirsan booliiska magaciisana la yidhaahdo john cardwell ayaa dhaawac halis ah lagu gaarsiiyey toogasho kadib markii ay weerareen laba nin oo uu afka u daboolan yahay askarigan ayaa markaasi tababar kubadeed siinayay dhalinyaro magaalo la yidhaahdo oma oo lixdan mayl dhinaca galbeed ka kulaasha magaalada belfast ee mandaqada waqooyiga ireland cabdixaafid cawir ismaaciil v o a ee london
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah halka ad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii mar kale aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu dul korona ururka xamaas ayaa soo dhoweeyey weerarkii lala beegsaday tel abiib fiidnimadii jimcaha kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawaca tira israa'iiliyiin ah afhayeenka xamaas cabdulatiif alqanuuc ayaa weerarkaasi ku tilmaamay inuu ahaa jawaab celin dabiici ah oo ku aadan howlgallada ka dhanka ah masjidka alaqsa iyo dadka ku cibaadaysanaya ee ictikaafaya waxa uu intaasi ku daray oo ku sheegay bayaan uu soo saaray in howlgalka tel abiib uu iyo kiwi ka horreeyeyba ee dooxada urdun ay muujinayaan awoodda iska caawiminta ama muqaawamada adeega gurmadka deg dega ee ambilanska israa'iil ayaa xaqiijiyey dhimashada hal qof iyo dhaawaca dad kale oo ka dhashay weerar ka dhacay tel abiib fiidnimadii jimcaha sida ay sheegeen wararka ka imanaya israa'iil gaadhiga weerarka lagu fuliyey ayaa lasoo xaday waxaana ninka falkan geystay uu ka mid ahaa dadka degan daanta galbeed waxaa muuqata in kaarhka aqoonsiga ee gaadhiga saarnaa aanu lahayn qofkii falkaasi fuliyey kuuriyada koonfureed maraykanka iyo jabaan ayaa ku baaqay in la xoojiyo taageerada caalamiga ah ee dadaalada lagu mamnuucayo shaqaalaha ay kuuriyada waqooyi u dhoofiso dalalka dibadda iyo weliba in la xakameeyo weerarada dhinaca internetka ee dalkaasi laga fuliyo taasi oo lacagaha uu ka helo waddankaasi uu ku maalgeliyo hubka nukliyeerka ergada sare ee maraykanka kuuriyada koonfureed iyo jabaan u qaabilsan hubka nukliyerka ayaa jimcihii ku kulmay magaalada sool ee xarunta dalka kuuriyada koonfureed waxaanay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa korarka gantaalada hubka nukliyerka ee kuuriyada waqooyi tijaabadii ay dhowaan sameeyeen kuuriyada waqooyi ayaa muujinaysa in ay weli dadaal ugu jiraan inay helaan gantaalo horumarsan oo ay ku weerari karaan maraykanka iyo xulafadiisa halkii ay wadahadal ka geli lahaayeen inkasta oo qaramada midoobay ay koob iyo toban jeer dalkaasi ku rogtay cunaqabateyno iyo weliba dhibaatooyinkii ka dhashay xanuunkii covid nteen ee dunida kala xidhay haddana weli kuuriyada waqooyi waxa ay qaybo badan oo khayraadkeeda ah u isticmaashaa horumarinta hubka nukliyerka meelaha ay u badan tahay in dhaqdhaqaaqa ama dhaqaalaha ay ka hesho waxaa ka mid ah shaqaalaha dibadda ay u dirto iyo jabshashada lacagaha internetka lagu isticmaalo iyo weerarada sharci darrada ah ee internetka ay ka samayso kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa soo dhoweeyey dacwadda lagu soo ogay wasiir ka tirsan xukuumadda uganda taasoo lagu haysto arrimo la xidhiidha musuq maasuq ay ku kacday hase hatee waxaa shaki badan ay ka qabaan in mas-uuliyiinta kale ee xilalka sarsarahaya in tallaabo iyagana laga qaadi doono ka dhan a fadeexadaha ay ku lagu leeyihiin wasiirka oo lagu magacaabo mari goreti kitutu islamarkaana xukuumadda uganda u qaabilsan arrimaha deegaanka karamoja ayaa lagu soo oogay dacwad musuq maasuq iyo weliba khasaare loo geystay hanti dadweyne kadib xatooyada kumanaan jiingado ah oo loogu tala galay bulshada deegaanka kuwaasi oo aad sabool u ah helitaanka daawada ugu badan ee ilma iskasuurididda ee gudaha dalkan maraykanka ayaa noqotay mid aan la hubin jimcihii kadib go-aano maxkamadeed oo iska soo horjeeda oo ku saabsan sharcinimada daawada ilma iskasuurididda ee loogu magacaabo mefebreston oo si fudud loo heli jiray in ka badan labaatan sano maamulka daawooyinka ee dalkan maraykanka ayaa ansixiyey daawadan sanadkii labadii kun laakiin laba xukun oo kala duwan oo ay daqiiqada u dhexeeyeen oo ay soo kala saareen garsoorayaasha federaalk ee texas iyo washington ayaa xaakim lagu magacaabo matthew kesmak oo magacaabay madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa amar ku bixiyey in la hakiyo ansixinta waxaase go-aankaasi kasoo horjeeda isaguna daqiiqada kadib ku dhawaaqay xaakim lagu magacaabo thomas rice oo uu magacaabay madaxweynihii hore barack obama haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan idinku targalnay qasaa'idkaasi nebi ammaanka ayaan kusoo gebagabinaa baahinteena idaacadeed tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgeliyo